bismillaah alxamdu lilah kanaacu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam allahuma akhrijna min dulumaati lwahmi waakrimna binuuri lfahmi waftax calayna bimacrifati alcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ina raxmatika ya arxam araaximiin waa darsigii toddobaad min kitaabi nuur ilyaqiin fii siirati sayidi lmursaliin sala allahu calayh wasalam maa akramahu allaahu bihi wixii ilaahay ku karaameeyey bihi nebiga qabla nubuwa nebinimada ka hor qabla nubuwa intaan nebiga nebinimada la siin ka hor wixii ilaahay ku karaameeyey awalu minxatin minxo iyo siisma tii u horraysay taasoo min allaah ilaahay xaggiis ka ahaatay maa weeyaan xasala xasilay min albarakaati xaal ay ka mid tahay barakooyinka calaa aali xaliimata xaliimata sacdiya aalkeediina u xasilay alladiina aalkaasoo kaana uu nebigu ahaa mustardacan mid looga nuugma dalbay fiihim iyaga dhexdooda waxa weeye waxyaalaha ilaahay ku karaameeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam tii u horraysay maa xasila wey wixii xasilay min albarakaati xaal barakaad maagaas ka mid yahay calaa aali xaliiman u xasilay xaliima aalkeedii alladiina aalkaasoo aalu xaliimahaasoo kaana uu nebigu ahaa mustardacan mid looga nuugma dalbay fiihim iyaga dhexdooda ee naaska jaqsiinayay baa markii koowaadba barakadii koowaad qoladaasi u xasisho oo maxay ahay faqad kaanuu waxay ahaayeen qabla xuluulihi nebiga degiddiisa ka hor binaadiihim uu dego naadigooda yaa iyo gurigooda iyo makaanu isku imaatinkooda uu dego ka hor mujdabiina bay ahaayeen mujdibiina bay ahayen kuwo abaaraysan kuwo abaaraysan kuwa la abaareeyey waay kuwa la abaareeyey bay ahayd falammaa saara marku ahaaday nebigu baynahum iyaga dhexdooda saarat waxay ahaatay qunaymaatuhum aryaragoodii ta'uubu mid soo noqonaysa mid la soo noqon mid soo noqonaysa min marcaahaa ka soo noqonaysa min marcaahaa ka soo noqonaysa makaanu daaqeedii walxaal inna adraacaha candhooyinkeeda iyo naasaheedu la tasiilu ay dareerayso labanan min jihati caano arigii baa inta dararay baa arigii yaraaye ay hayseen xoogaa yaroo arig hayseen reer aad u durufaysan bay ahaayeen ilmo ay nuujiyaanna waa u baahnaayeen arigii baa ilaahay u darariyey iyadoo ariga candhadiis ay tahay mid aad iyo aad yaa u shumaysa ayb markaasaa wayarxamu allaahu allaha u raxmado wayarxamu allaahu allaha u raxmado albuusriya imaam lbuusri xayu yaquulu marku lahaa xayu yaquulu markuu yidhi fii hamsiyatihi hamsiyadiis ya waidaa sahara ilaahu unaasa lisaciidin fainahum sucadaau waidaa waqtigii sahara ilaahu ilaahay uu sakhiro unaasan dad u sakhiro lisaciidin mid liibaanay yaa markii mid liibaanay ilaahay dad u sakhiro fainahum iyaga laftoodu dadkaa la sakhiray sucadaau kuwa sucadaa weye yaa iyaga laftoodaa liibaanay ad axad ilaahay barakeeyey yaa ilaahay markuu dad u diyaariyo yaa iyaga laftooduna waa kuwa liibaanay uma caqaba wuxuu la cirbiyey daalika arrinkaas maa xasala wixii xasilay oo min shaqi sadrihi nebiga laabtiisa dilaacinteeda waa badniga iyo wa ikhraaji xadi shaydaani shaydaanka dheeftiisa soo saarideeda minhu nebiga laga soo saaro cadka shaydaanku qofka ka waswaasiyo oo nebiga laga soo saara calayh salatu wasalaam waaya waakhraja minhu xada shayaan ya waa yad ahayd wabihalaji fasalaah ayb walaysa haadaa kaasina ma ahaanin bilcajiibi mid lala yaabo ma aha mid lala yaabo in nebiga laga soo saaro arrintaas mid lala yaabo ma aha calaa qudrati illaahi ilaahay qudradiisa tacaala ilaahay sareeye faman qofka istabcada baciidsada daalika arrinkaayo la yaaba kaana wuxuu ahaanayaa qofkaasi qaliila nadari eegmadiisu mid ayadhahay eegmadiisu mid ayadhahay laa yacrifu aan garanayn min quwati illaahi ilaahay quwadiisa wuxuusan garanaynin subxaanahu watacaala shaya waxba ka garan maayo ilaahay qudradiisa ayb laa yacrifu min quwat illaahi shaya ilaahay awooddiisa waxba ka garan maayo lianna kharqa alcaadaati caadaadka dilaacintooda waxa khawaariqulcaadada ah oo caadaadka waxyaalaha dilaaciya sidii la arki jiray sida beddelkeeda ah kharqa alcaadaat caadaadka dilaacintooda lilambiyaai ambiyadana loo dilaaciyo yaa kharqigaasoo lilambiyaai u ahaaday laysa ma ahaanin bilamri lmustaxdai arrin la soo darisiiyey wala lmustaqrabi arrin la qariibsadana maaha arrin la qariibsado iyo arrin hadda laska bilaabo laiska soo darisiiya maahee arrin soo socon jidhay wey wax khawaariqulcaadaa ambiyada in la siiyo min almakrumaat alilaahiyati makrumaadka yaa karaamaynta ilaahiyada waxaa ka mida waxyaalaha ilaahay nabiga ku sharfay ee lagu karaameeyey o lagu maamuusay taskhiiru lhamaamati hamaamadii iyo daruurtii usakhirideeda lahu nebiga loo sakhiray fii safarihi safarkiisii ila shaami shaam u socday daruur baa loo sakhira xataa kaanad ilaahay daruurtu ka ahaatay tudilluhu mid haraynaysa fi lyowmi maalin maalinkii asaa'ifi yaa kululaa ee macnaha kulaylka badnaa kululaa fi lyowmi maalin asaa'if yaa maalinkii kulaylka ahaa ee kululaa macnaha ayay qoraxdu waxaa nebiga ilaahay siiyey daruur isaga la socota oo dul socota oo qoraxda ka hoosaasinaysa ka hoosaynaysa laa yashtariku ma wanaagsanayn macahu nebiga maciisa axadun axad kale fi lqaafilati qaafilada ka mida jamaacada safarka qof kaloo ay daruurtaa dul socoto ma jiro kamaa rawaa suuba wariyey daalika arrinkaas maysaratu ninkii la dhihi jiray oo qulaamu khadiijata ahaa alladii maysarahaasoo kaana ahaa mushaarikan mid la wadaagsaday lahu nebiga fii safarihi safarkaisaas nebiga mushaarik kula ahaayo ay wada safreen yaa nebiga la socday ayaaba arrinkaas sheegay ayb wahaadaa arrinkaas oo dariirtaasi ay hoos u noqotay nebiga maalin kulul calayhi salaatusalaam maa weeyaan xababahu jeclaysiiyey yaa nebiga ilaa khadiijata khadiija waxyaalahay khadiija ku jeclaatay ee ka mid tahy xiina khadabathu markay doontay hu nebiga linafsihaa ay u doontay yaa oy tidhi nebiga in lay siiyaan rabaa waay watayaqanat waxayna yaqiinsatay xataa khadabatu oo watayaqanada ka yaqiinsatay ana low nebiga inuu u ahaaday filmustaqbali mustaqbalka soo socda sha'nan sha'ni weyn waxay yaqiinsatay ninkan inuu sha'ni weyn yeelan doono mustaqbalka markaasay guurka iyada xaggeeda dalabku ka yimid walidaalika sidaa darteed lamaa jaa'athu markay nebiga u timid annubuwatu nebinimada oo nebiga nebinimada la siiyey kaanad khadiija waxay ahayd asraca annaasi dadka midda ugu degdega badan iimaanan rumayn bihi nebiga calayhi salaatusalaam dumarka wa min annisaai khadiija yaa qofkii kowaad oo dumarka xaggiisa nebiga rumeeyey khadiijat lkubraa waka gabadhaa ilahay qalbigeeda imaan ku sugay waay ragga waaweyn abubakar wa min al arqaa'i bilaal yaa addoommadana bilaal baa ugu horreeyey waay walam tantadir maysan sugin khadiijo aayatan aayad iyo calaamad ukhraa kale siyaadatan xaalata aayaddaas mid ka dheeraadah calaa maa shay ka dheeraadah ka siyaadaah calimadhu ay ogaatay nebiga ku ogaatay oo min makaarimil akhlaaqi akhlaaqda mideeda wanaagsanah iyo wamaa shaygii samicatu ay ka maqashay oo min khawaariqilcaadaati caadaadka waxyaalaha dilaaciya waxaan rabaa aayad kale iyo mucjizo kale inuu nebi yahay aan ku rumeeyo iyadu ma dalban ma aysan dalban keliya iyadu waxay samaysay markayba arrintan ogaatay khalaas aayad kale iyo arrin kale ma dalban iyo waxyaalahay ogaato makaarim akhlaaqa nebiga ay ku ogeyd iyo waxay maqasho maysara iyo safarkaa ka heshay intaasaa ku filnaatay wa min minan illaahi ilaahay galladihiisa waxaa ka mid ah calayhi nebiga dushiisa ku galladaystay maabaa ka mid ah kaana uu nebigu ahaa yasmacuhu mid maqla oo min asalaami salaamid ah calayhi nebiga dushiisa la salaamo min alaxjaari inuu ka maqli jiray dhagaxyada iyo walashjaari geedaha waxyaalaha ilaahay nebiga ku galladaystay waxaa ka mid ah salaan waxaa salaamaya nebiga dhagaxyo iyo dhir geedo bay nebiga salaamayaan dhir iyo dhagaxdaasaa nebiga rumaynaya oo salaamaya markaasaa waxaa garan laha dad waaweyn oo binu aadanah oo ka gaaloobaya oo tiradii ka batay waaye fa kaana wuxuu ahaa nebigu idaa kharaja markuu u baxo lixaajati xaajadiisa iyo danta oo maarata xaaja gudashada weeye abcada buu ahaa abcada yaa mid fogaada xataa laa yaraa ilaa uusan ka arag yaa binaa'an wax dhisma ah meel fog oo dhismayaashii dadku deganaa iyo meelahaas udhaysan ka fogaan jirin xataa laa yara ilaa uusan ka arag binaaan wax binaba ah wayafdiya xataa yafdiya ilaa uu ka gaaro ila shicaabi gollaha iyo wa buduunil awdiyati togaga calooshooda meel tog oo qarsoon oo jeexa iyo meelo gollaha ah buu nebigu xaaji gudashada fog buu aadi jiray falaa yamuru ma sii maraynin nebigu ma marayn bixajarin dhagax walaa shajarin geed ilaa samica wuxuu maqlayay assalaatu wassalaamu calayka yaa rasuul allah geedihii baa la hadlaya assalaatu naxariis wasalaamu nabadgelyo calayka dushaada ha ahaadaan yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisii calayka asalaatu wasalaam wa kaana nebigu wuxuu ahaa markuu codka maqlo yaltafitu mid milicsada can yamiinihi xagga midigta wa shimaalihi xagga bidixda wa khalfihi xagga gadaash war xaggee lagaala hadlo falaa yaraa axadan axadna ma arkayn waqad xadaa nebigu waa warramay bidaalika arrinkaas can nafsihi naftiisa isagaa ka sheegado arrintaa ka warbixiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkuna saxiix muslimku ku yaallaa waayo walaysa ma ahaanin fii daalika arrinkaas dhir iyo dhagax nebiga salaamaya kabiiru ishkaalin bushis midkiis weyn bushi weyn meeshaan kuma jira wax lala yaabo meeshaan kuma jiraan maxaa yeelay faqad xaqiiqee sakhara allaahu ilaahay baaba sahlayoo sakhiray aljamaadaati waxyaalaha mayeeraanka ee jamaadaadka dhirta iyo dhagaxa iyo waxa la midka ah baa ilaahay u sakhiray lilambiyaa'i ambiyadii oo qablahu nebiga ka horeeyey fa casaa muusa nebi muuse ushiisii iltaqamat waxay liqday iltaqamat waxay qardamsatay waxay liqday maa sanaca waxay sameeyeen saxaratu fircawna fircown saaxiriintiis yaa waxa weeye ushii waayadii yaa wax allaale waxay sameeyeen oo balaaye ahaa oo yaacyaacayey oo indhasarcaad ahaa ayay wada gurubsatay oo afka u ridatay waaye bacda an taxawalat intay ushaasi u wareegtay kabacdi xayatan abeeso oo tasca ordays marka hore abeeso ordaysay noqota markaase meel kastoo waxay sameeyeen yaallaan bay dalaq siinaysaa oo dalaq siinaysaa oo liqliqaysaa yoka waaye faalqaa musaa casaa faidaa hiya xayatun tascaa waaye uma rajacat way noqoto ushii kamaa kaanat siday ahaan jidhay bay ushii isku bedeshay marka wixii baabi'isay waaye walamaa daraba biha alxajara walamaa daraba markuu ku dhuftay nebi muuse bihaa usha alxajara dhagax markuu ku dhuftay nabaca minhu waxaa ka soo burqaday almaau biyo inatay cashrata cayna laba iyo toban ilood iyagaa waxay ahaayeen laba iyo toban jifiyood markaasaa dhagaxii laba iyo toban il oo burqanayo biyo ah siaan qolaba qolo u qabsan baa dhagaxii ka burqaday likulli sibqin jifi kasta oo min asbaadi bani israa'iil reer bani israa'iil jifiyahoodii ka mida caynun baa u ahaatay il ay leeyihin waay qur-aankaa kuu tilmaamay iyadan ayb fanbajasas iyo fanfajarat ya waay qad calima kullu unaasin mashrabahu soomahay qolan kasta maalinta kalkooda iyo meeshooda iyo ishooda iyo waa yaqaanaan laysku khaldami way waa qur-aanka ugu tegaysa in sha allah wakadalika sida waxaa lami sidaasoo wakadalika saasoo kale ah ay ahaadeen qayruhu nebiga kayrkiis oo min alambiyaa'i ambiyadii ilaahay ah wakadalika sidaasoo kale ah hayrahu nebiga kayrka oo min alambiyaa'i sakhara allaahu ilaahay ugu sakhray lahum iyaga maa shaaa ilaahay wuxuu doono oo min anwaaci ljamaadaat jamaadaadka noocyadooda ah litadulla inay tusto jamaadaadku alcuqalaa'a kuwa cuqalada inay tusto calaa cadiimi qadrihim ambiyada qadarkooda weynankooda wa khadaarati shanihim iyo shanigooda halisnimadeeda khadaara shanigooda halisnimadooda ambiyada qadarkooda weynankiis iyo shanigooda weynankiis waa isku mid ama halisnimadooda inay cuqalada jamaadaadku tusaan baa la tusay marka arrimahaas iyo arrimo kaleba way dhaceen waay tusaale ahaan walaqad aataynaa daawuuda minaa fadlan yaa jibaalu awili macahu waayr iyo inta ka dambaysaba arrimahaasa ilaahaysi ayb tabshiiru tawraati towraadku bishaaraynteedii weeye bihi binebiy nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam towraad oo nebi muuse la siiyey ayaa ku sii bishaaraysay oo sii sheegtay wey anzala allaahu ilaahay baa soo dejiyey atowraata towraad baa ilaahay ku soo dejiyey calaa muusa nabiyullaahi muuse calayhi salaam muctawiyatan xaalay tahay towraad mid shamlinaysa yaa mid koobaysa ee ku dhex jidho cala asharaa'ici sharaa'ic allatii sharaa'icdaasoo tunaasibu u munaasaba u munaasababaysa ahla dalika zaman zamankaa isagaa dadka jooga waxay sharaacidu waxyaale la jireeyey wey yaa waxyaalihii sharaacida ahayoo la jireeyey oo u munaasabkaa ummaddii xilligaa joogtay ayay shamlinaysay towraad kitaabka la yidhaahdo wanawaha waay ilaahay wuu kor yeelay yaa nawaha bimacnaa rafaca waa ilaahay waa baraarujiyey waa kor yeelay koryeel ilaahay waa kor yeelay fiihaa towreed dhexdeeda bidikri kaiirin in badan sheegideed oo min alambiyaa'i ambiyada ka mid ah alladiina kaiirkaasoo kuwaa badanoo calima allaahu ilaahay ogaa annahu isagu sayursiluhum inuu soo diri doono in badan oo ilaahay ogaa inuu soo diri doono ambiyaa ayaa towreed lagu sii sheegay oo la yidhi ambiyaa imaanays ambiyadaasaa imaanas yaa wanawaha ilaahay waa kor yeelay fiihaa towraat bidikri kaiirin in badan sheegideed baa ilaahay ku kor yeelay oo min alambiyaa'i alladiina kuwaa badanoo calima allaahu ilaahay ogaa annahu isagu sayursiluhum inuu soo diri doono fa mimaa kii waxaa ka mid a jaa'a ku yimid fiihaa towreed dhexdeedaha tabshiiran xaal yahay bishaarayn lagu bishaaraynayo birasuulina alkariim rasuulkeenna wanaagsan sala allahu calayhi wasalam khidaaban xaaluu yahay warkaasi khidaab lisayidinaana lagula hadlayay sayidkeennii muuse ahaa calayhi salaam waxaa ka mid a waxyaalahaas bishaarada tusinayay nebi muuse laakiin lagula hadlay towraadna ku dhex yaallay nebi muxamedna lagu sii sheegayey calayhi salatu salaam waxaa ka mid ahaa kelimadan oo towreed ku taallay oo ah wsawfa uqiimu lahu nabiya milaka min bayni ikhwatihim iyo waxa ka dambeeya oo towreed ku taallay wuxuu yidhi wasawfa saman dambaan uqiimu soo diri doonaayo oogi doonaa soo saari doonaa lahum iyaga waxaan u soo saari doonaa nebiyan nebi nebigaasoo milaka adigoo kale ah min bayni ikhwatihim walaalahood dhexdoodaana ka soo saaraya iyagoo waa reer bani israa'iile bani ismaaciil nebi ismaaciil tarankiisi mid ah yaa nebigeenna weeye moogta calayhi salatu wasalaam ayaan soo diri doonaa waajcalu waxaan yeelayaa sidii towreed ku taallaa laguu sheegaya kalaamii hadalkayga waxaan yeelayaa haddaan alla ahay fii famihi afkiisaan yeelaya hadalkaygaan afkiisa yeelaya wa yukallimuhum wuu la hadlayaa nebigaasi bikulli shayin shay dhammaantiis oo aamuruhu bihi aamuruhu aan amrayo bihi maaga bihi shaygaba shay kastoo aan amrayana nebigaasi waa kala hadlayaa qoladaas waman lam yudic qofkaan adeecin kalaamahu nebiga hadalkiisa waayahay alladii hadalkaasoo yatakalamu bihi uu ku hadlaya bismi aniga magacayga aniga afkayga ku hadlaya aniga waxaan usoo dhiibo uu sheegaya moogta aw aniga magacayga kula hadlayo qofkii nebigaas aan adeecin fa ana anigu baa ku taallay alladii baanahay allaha antaqim minhu ka argoosanaya waaya faama nebiyu nebiga alladii kaasoo yejtariu ku dheeraanaya calaya dusheeda bilkibriyaa'i isla weynan mid nebi sheeganaya wey nebiga saxda maaha midka nebiga sheeganaya oo aniga dushayda yaa kibir iyo alkibriyaa dusheeda ku dhiiranaya wayatakalamu kuna hadlaya bismi magacayga bimaa shay lam aamurhu aan amrin bihi maagaba waxaana amrin dhahaya alla amro nebi baan ahay ow amase bismi aalihatin ukhraa ilaahyo kale magacood adeegsanaya oo ku hadlaya falyuqtal halla dilo baa ku taalay towraad kaas nebi beenbeena wey nebi maahayn aa kaa halla dilo waidaa axbabta markaad jeclaato an tumayiza inaad kala soocdo bayna annebiyi nebi nebi bayna nebiyi nebiga asaadiqi runta sheegaya walkaadibi midka beenbeenta sheeganaya oo beenaalaha nebi aan laga dhigin iska sheeganaya fa haadihi middan soo socota calaamatuka calaamadaadii waa ku kala garan lahayd oo ah inna maa shayga qaalahu uu ku qowlay daalika nebiyu nebigaas bismi rabbina uu ula qowlay bismi rabbina ugu qowlay rabbi magiciis waxa uu sheegay inna maa shayga qaalahu uu ku hadlay daalika nebiyu nebigaas bismi rabbina ugu qowlay yaa rabbi magaciisa ama walam yaxdu isagoo aan ka waramin waxyaalaha maqiibaadkaah ama walam yaxdu isagoo aan wax loo soo darisiinoo wax waxya loo keenin yaa muxda min rabbihim soo qur-aanku maa waay waaye fahuwa kaas iyadoo aan rabbi xaggiisa usan waxba ka haysan magac ilaahay sheeganayo inuu ku hadlayo fa huwa kaasi kaadibun waa beenaali yuriidu wuxuu doonayaa tacdiima nafsihi naftiisa inuu buunbuuniyo weyneeyo walidaalika sidaa darteed laa takhshaahu ha ka cabsanin walidaalika kaasna laa takhshaa been low inuu yahay ha ka baqi been low wey kaas nebi maaha laa si kaloo idiin qoraya waan filayaa laa tahshaahu waa ugu cajabada wahuwa wayaquuluulyahuudu waxaa kaloo ku jirdhay darsiga meel qayb dhan oo idinka boodayo inaan soo haday markaan gaarana arka waaye kan aan akrinayaa saxan ama nusqooyinkii wixii aan akhrinayno qoraya wayaquuluulyahuud yahuud waxay leeyihiin inna haadihi midaani albishaara ee bishaarada ah liyuushac binunuun ninka laga sheekaynayo yaa oo mid baan ka soo dhex saarayaa laleeyahay waxay dhaheen waa ninkii yuushac binu nuun ahaa oo khaliifati muuse nebi muuse khaliifihiisa ahaa calayh salaam yaa la socday laqad laqaynaa min safarina hadaa nasaba yaa xilligii nebi muuse bay iyagu leeyihiin maca annahum iyagu yahuud yantadiruuna ay sugayeen fii muddati lmasiixi nebi ciise xilligiisa iskadaa nebi muuse oo yuushac isku wakhti ahaayeene nebi ciise wakhtigiisii dambe haddeer waxay sugayeen nebiyan aakhara nebi kale oo khayralmasiixi aan nebi ciise ahayn xilligan dambe oo dhowr boqoloo sano kabacdi oo nebi ciise joogay waxay dhihi jireen nebi kalaa imaanayo aan nebi ciise ahayn marka hadda cadownimo darteeda nebi maxamed ay diidan yihiin waxay leeyihiin kan laga sheekaynayo towreedna loo ku sheegay waa yuushici waagii joogay oo nebi muuse xilligiisa ahaa mana aha fa innahum iyagu inay nebi kale sugayeen waxaa ku garanaysaa arsaluu way direen liyuuxanna nin la dhihi jiray magaciisa yuuxanna yaa al mucamidaan yaa ee dhumbinayay yaxyaa baa dhihi jiray waxbuu dhumbinayaa biyo intay wax ku akhriyaan bay dadka dhumbinayaan oo leeyihin qofkan waa ka asaxdo waxbay u tahliilinayaan aan jirin almucamidaan baa la yidhahdaa marka yasaluunahu ninkaas marka yuuxanna waa maxay waagii dambe baa towraad afar wado afar meelood anaajiil baa le afar meelood baa loo kala kaxiyey waaye afartaa meelood raggii lagu raacayay nin ka mida weeye yuuxanaagan yaa afar meelood bay u kala jabeen waaye waxa weeyaan xilliga waxay sheegayaa nebi ciise xilligaa dambe oo nebi ciise calayhi salaatu wasalaam ayay afartan qaybood ula kala dhaqaaqeen inay xilligaa nebi kale sugayeen waxaa ku garanaysaa ninkaas markay u yimaadeen yuuxanaa la dhihi jiray yasaluunahu waxay weydiinayeen can nafsi naftiisa oo faqaaluu lahu isaga laftiisa waxay ku dhaheen anta iliya warniyahu iliya mayaat nabi iliya mayaat iliya baytulmaqdisna waa la dhahaa faqaala wuxuu yidhi laa anu maahi faqaaluu waxay dhaheen anta almasiix warma nabi masiix baat kii barakaysnaa faqaala wuxuu yidhi laa faqaaluu waxay dhaheen anta nabiyu ma nebigii la sugayey baat inay nebi sugayeen baa meesha loo socdo waa erigan eriga loo socdo faqaala wuxuu yidhi laa faqaaluu waxay dhaheen maa baaluka maxay tahay xaalkaadu idan haddaas oo tucammidu waad u mukhuurinaysaa dadka biyaha idaa kunta haddaad tahay idaa waqhtiga kunta aad ahaatay lasa midaan ahayn iiliya walalmasiix walanebiy kii la sugayey midna haddaadan ahayn maxay tahay waxa biyahan aad dadka mukhuurinaysa oo waxbayn dad dadka mukhuuriya aan dhihi jireen waa ka asaxday yaa nasraaninimadii iyo wixii masiixnimadii yaa sibqat allah waman axsanu min allahi sibqa suurat lbaqara waa ku arkaysaa war ilaahay tiisa iyo mukhuurintiisa taasaa saxe waxaan kaloo ay sheegayaan waxba kama jiraan ya fa haadihi midaanina tadullu waxay tusaysaa calaa ana tawraat kitaabkii towraad ahayd tubashiru inay ku bishaaraysay biiliya iyo walmasiix iyo wnebiyi nebi oo lam yaati aan imaan xataa zamanilmasiix xataa xilligii nebi ciise aan weli imaan uma ina tawraata tawraat halkaa wey meelaha idinka khalkhaldayo la socda uma ina tawraat waaye waa faadaa tadullu waa soo dhaafna qayb ka mid a idinma wada qorayaan filaya waxaan akhriyey dabcatu daarulimaam ashaafici miya haysaa korbooba kaga qoryaa meesha u sarraysa baxda taasaa haysa kuu wada qoray soo maa halkaan fiirayno iyadana uma ina tawraata taquulu tawraad waxay leedahay kan kale oo baalacadaha qormaya soo maa sadarrow ka booda baan filayaa meesha hore uma ina tawraat taquulu waxay leedahay fii sifati nebiy nebiga sifadiisa iyo tilmaantiisa sala allahu calayh wasalam inahu nebi muxamed milu muusa waa nebi muuse oo kale waa ululcasmiga moogta waqad nasa towreed way caddaysay fii aakhiri sufrati taniya jusaskeeda mid ka mid ah waxaa la yidhahdaa sufri taniya waxay isticmaalaan macnaha waxa la yidhaahdo jabtar iyo wax maaragtay qaybo macnaha marka juska la yidhaahdo sufru taniya aakhirkiisa waxay ku sheegtay towreed calaa annahu shaaniya lam yaqum inuusan soo bixin istaagin fii bani israa'iila nebiyun wax nebiyoo milu muusa muuseo kale ah nebi maxamed waxa la yidhi nabiga imaan doona waa nebi muuseoo kale nin nebi muuseoo kaleana nebi muuse reer bani israiil dhexdooda kama soo bixin waay cutub iyo waxbay yidhahdaan waxa weeyaan waa sifru taniya la yidhahdaa halkaasay ku qoranta la wada nasay wawrada waxaa soo arooray fii haadii lbishaarati bishaaradan iyada ah ana nebiya nebiga alladii nebigaasoo yaftari ku iftiroonaya calallaahi ilaahay yuqtalu in la dilayan meesha waa ku qornay ninkii isagoo aan nebi ahayn dhaha nebi baan wayushbihu daalika arrinkaas wayushbihu waxaa shabahaya daalika arrinkaas fi lqur'aani qur-aanka yaa qowluhu tacaala oo fii suurati alxaaqa taa waa layidhi wayushbihu waxaa u eg daalika arrinkaas fi lqur'aani qur-aanka yaa qowlahu tacaalaa ilaahay hadalkiisii fii suurati alxaaqa suurat lxaaqa dhexdeeda uu yidhi walow taqawala hadduu iska iftiroodo iskaga qowlo calaynaa dushayada nebigu bacda alaqaawiili aqaawiisha iyo hadallada qaarkood waxaanan dhihin ilaah baa yidhi hadduu yidhaahdo la akhadnaa waan qaban lahayn minhu nebiga bilyamiini baanu ku qaban lahay bilquwati walqudrati baanu ku qaban lahay waayo ama bilyamiin xaq uma laqadacnaa waxaan goyn lahay minhu isaga alwatiina yaa xidid qalbiga xididka wadnaha waa xidid qofku mar haddiin la gooyo uusan dib dambe u noolaanayn waxaa la yidhaahdaa xididkaas waa halbowle khatarah xayaato dambana qofka arki mayo xididkaa wadnaha wuu soo galaa xayaatadii oo dhan qofkii la gooye maata waa dhimanaya haddii intuu nagu waa idin kale nebi maxamed baa iska keensada haddoo waxaanan dhihin sheegan lahaa la akhadnaa minhu bilyamiini uma laqadacnaa minhu lwatina yaa halbowlaha weyn oo qofka usan noolaan baan goyn lahay marka waxa weeyaan waxaanan dhihin nebi maxamed nagama sheegin wey wanabiyunaa nebigeenu sal allahu calayhi wasalam waa nebi maxamed makaho waa nagaa bayna acdaa'ihi acdaadiisi dhexdoodii alaliddaa'i ee madaxa adkaa cadowga ahaa oo min mushrikiina mushrikiin ku bayaansanaa iyo wayahuuda alaaan wacishriina sanatan saddex iyo labaatan sano ayuu nebigu ku dhex nagaa calayhi salatu wasalaam yadcuuhum xaal ugu yeerayo fiiha muddadaa dhexdeeda ilallaahi ilaahay buu ugu yeeray wa maca daalikana casamahu llahu ilaahay baa ka ilaaliya minhu maxaa lagu tusayaa haddana nebigu xag rabbi ka socon loomaba kaadsheen hore ah ilaa halla dilaa ku qornayd moogta iyo xididkaasaa la goynayaa maba noolaadeen wey waanzala ilaahay wuxuuna ku soo dejiyey calayhi nebiga dushiisa tadmiinan dejin iyo weynayn darteed likhaadirihi qalbigiisa la dejinayo tadmiinan dejin yaa dejin yaa xasilin likhaadirihi la xasilinayo fii suurati almaa'ida ilaahay wuxuu ku soo dejiyey wallaahu ilaahay baa yacsimuka kaa waardiyeynayao kaa ilaalinaya min annaasi dadka xaggood dee nebigu waagi hore dad istaaf iyo ciidan iyo waxbuu lahaa maalintaasuu iska fasax ilaahay baa ii ballanqaaday buu yidhi ilaahay iga waardiyeynaya iska socda akaana ilaahay ma wuxuu ahaaday ma ahaane akaana ma wuxu ahaaday yucjizullaahu ilaahay inuu ka cajizayo wahuwa alqaadiru calaa kulli shay isagoo ilaahay yahay shay kasta midka awooda an yucaaqiba inuu ilaahay ciqaabo man qof yansibu ilayhi ilaahay u nisbaynaya maa lam yaqulu ilaahay wuxuusan dhihin waay wahuwa ladii ilaahayna waa midka qaala yidhi fii suurati shuura am yaquuluuna am bala yaquuluuna warma waxay ku qowlayaan iftaraa wuu iftirooday nebi moxamed cala allaahi ilaahay kadiban been fa in yasha illaahu ilaahay hadduu doono yakhtim calaa qalbika qalbigaadou dabooli laha wayamxu allaahu yaa ilaahay waa tirtirayaa albaadila wayuxiqu lxaqa xaqana ilaahay waa sugayaa bikalimaatihi kalimaadkiisa inahu ilaahayna caliimun bidaati suduur laabaha waxau saaxiibkaa mid ku cilmi badan weeye waqad ahbaratnaa waxay noo warantay haadihi lbishaaratu bishaaradaani can ilcalaamati calaamadii allatii calaamadaasoo nacrifu bihaa aan ku garanayno sidqa nebiyi nebiga runtiisa mid nebi ah runtiisa min kadibihi beentiisa lacalla haddeeba dhacdaba mid been sheegaya wahiye iyaduna alikhbaaru waa warramidda la warramayo bimaa sayati wax iman doona alikhbaaru warramid weeye waxyaalaha nebiga lagu garanayo inuu warramo bimaa sayati wax iman doona waqad ahbara nebiy nebi moxamed wuxuu warramay calayhi salaatu wasalaam can ashyaa'a shayaal xaggood baa nebigu ka warramay shayaashaasoo kaiiratin tirada ka badatay faxadaat way soo dariday way dhacday kamaa ahbara canhaa tabta u sheegay iyadoo ah yaa tabta waxyaalaha imaan doona nebigu u sheegay ayay u dhacday wey wa minhaa waxaa ka mid a maabaa ka mid a laa yanfacu uusan anfacayn macahu maciisa alxadsu malamale iyo watakhmiinu qiyaasid alxadsu watakhmiin waxyaalaha imaanaya waxaa ka mid a waxyaalo saasaan u malaynayaa iyo saasaan qiyaasaya aysan waxba u taraynin kalihbaari maalan waaba warramid oo kale waxaan la malayn karin weeye lana qiyaasi karin oo maxaa ka dhiganta kalihbaari waa warramid bianna ruuma nimanka reer ruuma la yidhaahdo sayaqlibuuna inay ka qaalib noqon doonaan bacda an qaharahumulfursu reer furus intay qahreen oo ka adkaadeen ka bacdi qahran shadiidan qahri daran reer furus intay awoodda lahaan jireen ka bacdi reer ruum inay awoodda heli doonaan baa nebigu sii sheegay yaa qur-aanna waa lagu soo dejiyey markii dambe yaa alif laa bismi illaahi araxmaan araxiim alif laam miim gulibat iruum fii adna alard wahum min bacdi galabihim sayaqlibuun waka ayib waa dowlad adag bay ahayd dowladdan la sii sheegay aan laga filayn marna cid macna iska qiyaasi kadha iyo cid mala malayn kadha aysan jirin waa xataa kaaduu ilaahay uga dhowaadeen waa yaxtiluuna inayba waa qabsadaan yaa oo ay ixtilaal iyo qabsasho ku sameeyaan alqustundiiniyata magaalada qustundiiniya layidhaha hadda turkiga ku taal turkiga ku taalla caasimatu mulkihim mulkigooda caasimadiisa ahayd waaye falihbaaru waaye istanbul iyo ankara baa jira maogtaha falihbaaru warramid idan haddaas bianna ruuma reer ruum in la sii sheego sayarudduuna yaa inay la soo noqon doonaan maa fuqida minhum wixii xaggooda laga waayey inay soo ceshan doonaan sayarudduuna inay soo ceshan doonaan maa kii fuqida la waayey minhu xaggooda bacda bidci siniina dhowr sana ka bacdi yaa laa yakuunu arrinkaa ma ahaan karo ilaa min cindi illaah ilahay agtiisa mooyaane alla agtiisa mooyaane walidaalika sidaa darteed baa istaqrabahu ay qariibsaday istaqrabahu qariibsaday jiddan dhab ahaan bacdu lmushrikiina gaalada qaarkood baa qariibsaday oo la yaaboo la amakaagay kuwaasoo min qurayshin reer quraysheeda waraahana waaba curaar dhigay calaa daalika arrinkaas abubakrin asidiiqu abubakr sidiiq siyaalo kale inuu idin qorayaa laga yaabaa abubakr sidiiq radiallahu canhu baa rahan dhigay arrintaas waa dhacaysaa iyo dhici mayo reer ruun baa qaalib noqon doonaiyo ma dhici kadho haye inoo kale sharad inoo kale inoo kala dhigo xooloo baxso waayo gaalada barkood bay macnaha te la yaabeen oo markaa xoolo baxso waqad xaqaqa allahu ilaahina waa xaqiijiyay alkhabara warkii fastaxaqa asidiiqu haddii aa heshida waxaasaan ku siin haddii anugu aan helaan intaas ay siinaysaa abubakarow fastaxaqa waa mutays asidiiqu abubakr sidiiq arrahana rahankii tafsiirka taas lagu caddeeyaao xoolahaas maxay ahaayeen iyo waxaa ma la kala dhigan karaa iyo arrimahaas sidiiq arrintii waa mutays wahaadaa arrinkaasoo dhani oo isagoo aan dhicin horay loo sii sheegay qaliilun hadda intaan sheegnay waa in yar oo min kaiirin in badan xaggeed ka ahaatay wax badan baan in yar ka sheegnay waa sayatiika waxaana kuu imaan doona kitaabka dhexdiisa tafsiiluhu kala dhigdhigiddiisa in shaa allahu tacaala warawaa wuxuu wariyey alqaadi ciyaad fi shifaai kitaabka shifa la yidhaahdo anna cada bna yasaar ninkii cada bnu yasaar la dhihi jiray sa'ala inuu weydiiyey cabdallaahi bna camar bn alcaas ayuu wuxuu weydiiyey can sifati rasuulillaahi nebi maxamed tilmaantiisa sala allahu caleyh wasalam faqaala wuxuu yidhi camar cabdulaahi bnu camar oo yaqaanay kutubtii hore ajal haa haye nacam waa kuu sheegin wallaahi innahu nebigu la mawsuufun mid la tilmaamay buu ahaa fi towraati towraad dhexdeeda bibacdi sifatii sifadiisa qaarkeed fil qur'aani qur-aanka ugu sifaa tilmaamaha hadda qur-aanku sheegay qayb ka mid ah baa towreed ku qornay oo maxaa ka mid ahaa yaa ayuha nebiy nebigaanow innaa annaga arsalnaa kuu soo dirnay shaahidan xaalaat wamubashiran xaalaat wanadiiran xaalaat intaa qur-aankeena hadda ku taalla waxirzan xaalaa tahay xifdi lilummiyiina kuwan ummiyiinta ah antaa adigu baa ku taallay cabdii addoonkaygii baa tahay wa rasuulii rasuulkaygii baa tahay samaytuka waxaanba kugu magacaabay almutawakil tala saarasha badani laysa ma aha nebiga imaan doona bifadlin mid dabeecad xun walaa qaliidin mid kakan walaa sakhaabin mid qayliya qaylo badan filaswaa qaylo badan haddii la dhao qaylo yar mayuu nebigu samayn jiray maba qaylin jirin wey walaa sakhaab mid qayliyaan iska dhahayna marka waayo marka la laysa calaa baabiha sakhaab laysa calaa baabi filaswaa suuqyaasha dhexdooda walaa yadfacu nebigu kuma dafciyo kama horgeeyo kuma reebo asayi'ata xumaan lala soo qaabilay bisayi'ati sayi'a kale walaakina yacfuu nebigu waa iska cafiyaa walaakina yacfuu nebigu waa iska cafiya haddii xumin lala soo qaabilo wayakfiru waa iska dhaafaa walan yaqbidahu llahu waa sidii towreed ku taallay ilaahayna nebigaa ma oofsanayo oo ma dilayo xataa yuqiima ilaahay ilaahay ku toosiyo bihi nebigaas almillata diintii alcawjaa'a ee qallocsantay yaa la qalloociyey oo see ku toosaysaa wadalika bian yaquulu waa inay dadku dhahaan laa ilaaha ila allah ilaahay sidaa ka dhahan wey markaa nebigaa la dili maayo ilaa sidaas ay dhacdo wayaftaxa waxay taa yaftaxa ilaa ilaahay kaga fura bihi nebiga acyunan indho cumyan yaa oo indhabeel ku dhacay yaa cumyan ee indhala-aan hayso oo wax arkaynin waxay ka dhigan dad indhala-aan xaqi ka indhala weeye indhahan caadiga maaha wa aadaanan ilaa ilaahay dhagana ku furo summan aan waxba maqlayn wa quluuban qalbiyaal ilaahay ilaahay ka furayo qulfan ee daboolan waa baan nebigaas la dilaynin waxaa wariyey warawaa miluhu kan oo kale warwiya milu kan oo kalea la wariyey can cabdillahi bni salaam baa laga wariyey radi allahu canhu wahuwa aladii waana kii cabdullahi bni salaamku kaana ahaa ra'iisalyahuudi yahuud ra'iiskooda iyo madaxdooda nin madaxu ahaa waa ninkaa qur-aanka dee faamana bihi ya washahida shaahidu min bani israa'iila calaa mili falam tucmi kama indha tirin arriyaasatu madaxnimadii kama indha tirin inuu iimaan yeesho xataa yatruka ilaa uu ka tago addiina alqawiima diinta toosan taasi ma dhicin oo madaxnimadadaa waayisaae harraacin nebi moxamed iyo iimaankan iska daa kuma soo dhicin waay wakadaalika waxaas la mid ah kacbulaxbaar nin la dhihi jiray kacbulaxbaar isaguna waa kula mid oo isaguna iimaankii laga helay wa fii bacdi duruqi lxadiid xadiidka duruqdiisa qayb ka mida waxaa ku taalay walaa sakhaabin mid qayliya maaha nebigu fil aswaaqi suuqyada walaa qawaalin mid hadhadla ma aha qayliya waa isku mide qawaalindha mid ku hadla ma aha nebigu lilkhanaa xumaan alkhana xumaan nebigu kuma hadlo usadiduhu waan toosinayaa nebigaas likulli jamiilin wax kastoo toosan oo qurxoon baan ku hagayaa waahabu lahu waxaan u hibaynayaa kulla khuluqin dabeecad dhammaanteedoo kariimin wanaagsan waajcalu waxaan yeelayaa asakiinata sakiino ayaan libaasahu dharkiisa ka dhigayaa xasilooni baan dhar uga dhigayaa walbira wanaag waxaan uga dhigayaa shicaarahu marahoosaadkiisa shicaar marada hooseo sida garanka oo kale ah weeye wataqwa cabsi baan uga dhigayaa damiirahu damiirkiisa iyo qalbigiisa walxikmata xikmad baan ka dhigayaa maquulahu wuxuu ku hadlayo wasidqa run baan ka dhigayaa iyo walafaa oofin dabeecatu dabeecadiisana run iyo ballan oofin baan ka dhigayaa walcafwa cafin baan ka dhigayaa iyo walmacruufa wanaag khuluquhu dabeecadiisa walcadla cadaalad baan ka dhigayaa siiratahu dhaqankiisa iyo siiradiisa walxaqa xaq baan ka dhigayaa shareecatahu shareecadiisa walhadyi hanuun baan ka dhigayaa imaamahu imaamkiisa walislaama islaamnimaan ka dhigayaa millatahu diintiisa waxaasoo dhan baa meesha taallay waa arrimo cajiiba wa axmeda baan ka dhigayaa ismuhu magaciisa magaciisana axmed baa la dhahaa wey wa ahdii bihi waan hanuuninayaa nebigaas bacda dalaalati intuusan macnaha diin lagu soo dejin oo usan diin haysan kabacdi yaa lagu soo dejiyey baan diinu soo dejinayaa wa ucallim waan barayaa cilmi bihi nebigaas bacda aljahaalati jahaala kabacdi usan aqoontaas lahayn baan cilmi barayaa wa arfacu bihi kor baan u qaadayaa yaa bacda alkhamaala maxay ka dhigantaa qarsoonaank bacdi qarsoonaan intuu qarsoonaa aan la aqoon kabacdi baan kor sheegsheegiisa yaa korka yeelaya warafacnaa laka dikraka weeyaan wa usamii bihi yaa wa usmii waa sarraysiina bihi nebigaas bacda nakirati nakira ka bacdi nakira waxaan la garanayn moogta usmiina waa maxay macrif magaca macrifaan ka dhigayaa wey waay wa ukairu waan badin bihi nebigaas waay bacda alqilati yari ka bacdi waay yari ka bacdi waay ukair waan ku badin bihi nebigaas bacda alqilati yari ka bacdi wa uqnii waan qani yeeli bihi nebigaas bacda alcaylati cayrnimo ka bacdi wajadaka caylan faaqna wa ajmacu bihi waxaan ku soo jamcinayaa wa ajmacu waan jamcinayaa bihi nebigaas ummaddaan ku jamcin bacda alfurqati kala taka bacdi ummad kala tagsanayd baan ku midaynayaa wey wa uallifu waan ku soo dumayaa bihi nebigaas bayna quluubin qalbiyaal oo mukhtalifatin isdiidan qalbiyaal isdiidan baan isku soo dumayaa ya waallafa bayna quluubi kuway waay waahwaa waay iyo muxuu yidhi uallifu bihi bayna quluubin mukhtalifatin iyo waahwaa'in hawooyin oo mutashatitatin mutashatitatin kala tagsan damacyaal ahwaa waa maxay damacyaal kala tagtagsan baan ku midaynaya wa umamin ummadaan ku midayno mutafariqatin kala tagsan wa ajcalu ummatu ummaddiisana waxaan ka dhigayaa khayra ummatin ummad tii u khayr badnaydoo ukhrijat linnaas dadka loo soo saaray waxaasaa ku yaalay waqad ahbara calayhi salaau wasalaam nebi muxamed wuu sheegay can sifatii tilmaantiisa fi towraati ku taalay isagaa sheegay faqaale wuxuu yidhi waay wa huwa nebiguna hadda waa asaadiqu lamiine waxa weeyaan cabdii axmedu addoonkaygu waa axmedkii almukhtaar oo waxay ka dhigan tahay waay ama waqad uhbira calayhi nebigu waa loo warramay calayhi salatu wasalaam can sifatii oo fi towraat faqaala waay wahuwa saadiqu lamiin warkii loo sheegay nebigu waa kan cabdii axmedu weeye almukhtaar mawliduhu makaanu dhalashadiisuna waa makka wa muhaajarahu muhaajaruhu makaanu hijroodkiisuna almadiina weeye ow amase qaala wuxuu yidhi daybata labada waa madiine magacyadeeda wa ummatu ummadiisuna alxamaduuna kuwa mahadinta badan weeye allah ilaahay ummadiisu waa kuwa alla mahadin badan calaa kulli xaalin xaalkasi ay ku sugan yihin markay barwaaqansan yihin markay wax tabanayaan markay wax sika yihiin mar kastaba waa ummadiisuna waa waa kuwaas weeyaan sidaasaa ku taalay wallahu subxaana wa tacala aclam